halkani waa washington laanta afkaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha sebtembar waa soddon sannadka laba kun iyo siddeediyo tobanka idaacaddeenna saakii caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdihi jamaal axmed cusmaan
arrinka koowaad soomaali ay isku haysato amba dhibaatada soomaali ay ka taagantaha waa xallinta khilaafaadka maxaa yeele soomaali waa ognahay soddon sanno ku dhowaada colaad dhex taallaa dhibaataa dhex taallo waxa rasmiga ah ee looga gudbi karana waa in islaax baynanaasna laga shaqeeyo gacmaha leesqabsado
kaasi waa guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur oo ka warramaya kulan ku saabsan xallinta khilaafaadka oo balcad lagu qabtay warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kaloo idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan dowladda kenya oo magdhow siinaysa beereley ay dhibaato ka soo gaartay musiibooyin ka dhacay dalkaasi libiya oo laga qabanayo afti ku saabsan doorashooyinka iyo dastuurka waddankaas qodobadaas oo ciyaarihi ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
mas-uuliyiinta induneisiya ayaa sheegay in in ka badan afar boqol oo qof ay ku dhinteen boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii dhulgariirac birkiisu yahay toddoba dhibici shan magnituud uu ku dhuftay waddankaasi jimcihii kaasoo keenay in sidoo kale sunaami uu ka dhaco xeebaha waddankaasi biyana ay ilaayo lix mitir sare u kacaan mawjadahan xooggan ayaa waxa ay ku dhufteen laba magaalo oo kale ah palu iyo dangala oo ku yaalla bartamaha gobolka sulawesi madaxweyne ku-xigeenka induneisiya yuusuf kala ayaa sheegay in dhimashada ay kor u dhaafi karto kumanaan war cusub oo la helayona waxa uu sheegaya in dhulgariirka uu sababay waxyeello soo gaartay garoomada diyaaradaha wadooyinka isgaarsiinta iyo xarumaha kale ee muhiimka ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay jimcihii in boqolaal ruux ay ku sugnaayeen isu soo bax feesto oo xeebta baalu lagu qabanayay markaas oo uu dhulgariirkuna ku dhuftay waxaana la sheegaya in arrimahaasi ay sababeen in ay badda intaay soo fatahday dabadeed guryo halkaasi ku yeelayna ay waxyeelo gaadhsiisay afhayeen u hadlay waaxda maaraynta oo la yidhaahdo sutabo burwa nagraho ayaa sheegay in sunaamigu uu waxyeelo gaadhsiiyey gawaari guryo iyo wax kastoo berriga yiilay nagraho waxa uu intaasi ku daray in sunaamigu burburiyey kumanaan guryo cisbitaallo goobo ganacsi hoteello iyo xarumo kale waxaana uu sheegay inuu gooyey wadooyin muhiima oo ay ka mid tahay waddada muhiimka ee palu
isagoo baadhis cusub ay ku socoto murashaxii maxkamadda sare ee maraykanka bret cavana ayaa madaxweyne trump uu kusii taagan yahay taageerada uu isaga waayo waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo marka wax walbaa soo dhammaadaan in arrimaha oo dhammi ay hagaagayaan trump oo sabtidii shalay uu firdeenada kula hadlaya aqalka cad ka hor intuuna u socdaalin gobolka west virginia ayuu sheegay in f b i ay meel walba tageen cid walbana ay la hadlayaan kuwaasoo uu sheegay inay ku jiraan dumarkii ku eedeeyey kavanaugh inuu farxumeeyey waxauu yidhi waxaan filayaa in arrintu ay sida wanaagsan u noqon doonto garsooraha marka laga yimaado waxaa trump warbaahinta u sheegay waxaa laga yaabaa sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan in aqalka cadi u xadiday heerka baadhista f b i-da sida inaan loo ogolaanin inay si qoto dheer u eegaan haweeney kale oo lagu magacaabo julie swednik oo kavanaugh ku eedaysay faraxumeyn mar ay ku sugnaayeen xaflad iyagoo dugsi dhexe ku jira hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka trump ayaa beeniyey inay xadidayaan meelaha baadhista lagu samaynayo
sabax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee saaka aan idinku hayno idaacadda tababar lagu baranayo sida loo xaliyo khilaafaadyada gacanka hadalka dhaliya iyo sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa dadyowga ay colaaduhu u dhexeeyaan ayaa loo qabtay qaybo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray
tababarkan oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo ka hortegidda colaadaha ayaa waxaa ka faa'iideysanaya ilaa konton xubnood oo ka kala socda qeybaha bulshada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa waxa uu marka hore ka waramaya ujeeddada iyo muhiimadda tababarkan uu u leeyahay dadka ku nool degmada balcad arrinka koowaad soomaali ay isku haysato amba dhibaatada soomaali ay ka taagantaha waa xalinta khilaafaadka maxaa yeele soomaali waa ognahay soddon sano ku dhowaada colaad dhex taallaa dhibaataa dhex taallo waxa rasmiga ahee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo gacmahana la ysqabsado soomaalina ay ogaato waxa dhex yaalla inay yihiin khayraadkoodii dadkoodii dalkoodii iyo diintoodii inay difaacdaan ayna ilaashtaan waxaan u mahad celiyaa hay-addan ka shaqaysa wakti walba u hoolan kana shaqaysa sidii ummaddan ay isugu keeni lahayd xalinta khilaafaadka waxaan aaminsanaha inay isu keenid bulsho ay tahay inay tahay dadkii cuuqdada kala gashay dadkii xumaanta kala gashay la kala bixiyo lagana hadla sideen ugu gudbi karnaa xaaladda aa taaganna ugu gudbi karnaa xaalad nabadeed inay taan jeclahay waxaan leeyahay horti waa arrin wanaagsan aanan isleeyahay waktigii loo baahnaayay timid annaga haddii aan nahay maamulka degmada balcad waa soo dhoweyneynaa dhinacaana ka taagannahay waana la shaqayneynaa waana garab taagannahay ugaas maxamed weli ugaas xuseen oo ka mid ah xubnaha tababarka lagu casumay ayaa waxa uu sheegay in ujeeddadu ay tahay sidii loo kaabi lahaa kaalinta dhaqanka ee dhinaca dib u heshiisiinta odayaasha dhaqanka markii la yidhaahdo dadka hadda halkan u badan waa dad horay wax usoo dhaqi jiray yaqaanana habka wax loo dhaqo loo xaliyo geed dheer iyo geed gaaban intaba usoo fadhin jiray laakiin tan waxayna baraysaa amba annaga aan hadda horay usoo aragnay yacni wixii aan naqaanay oo aan ka shaqay jirnay iyadoo farsamaysan amba casriga hadda la maraayo ayaa noolagu fahansiiyey nidaamkaasna waxaa iska lahayd hay-adda bargof habka loo maro nidaamka dhaqanka oo ah dib heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka yacni marka hore in dadka loo kala dab qaado in la erge loo diro in haddii la doono dadkii markaas dagaalamayey oo gooni gooni loogu tago yacni hab walba oo adiga xalintaas lagu samayn karo ama khilaafaadkaas lagu xallin karo shaqada oo hadda annaga aan u taagannahay ama aan weligan u taagneen waa dib u heshiisiinta aniga shirka hadda ka hor waxaan ka sheegay odayaashiina aada qayb badan ka qaadateen dagaaladii ka dhici jiray xawaadle ilaa ay dhulkan oo dib heshiisiinteeda aada qayb lawaax ka qaadateen qaarna ay qabyo idiin tahay gudoomiye qaasin ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka degmada balcad uu kulan ka diyaariyey laakiin cidda wada hadlaysa ay yihiin qeybaha bulshada degmada balcad waxa intaas loo dalbadana waxay ahayd inay sii qaadaan ee qof walba meeshii ay ka timid hadday dhaqan tahayna dhaqanka ula laabato hadday haween yihiin haweenka ula laabtaan hadday dhallinyaro yihiin dhallinyarada ula laabtaan si dadkii loo wada gaarsiiyo konton qafoodaa seminaarka loo furaa oo ka kooban yahay laakiin reer balcad konton qafood maaha kontonkaas qafood marka waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ummadda reer balcad oo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay iyo deegaanada reer balcad waxaa annaga diyaar u nahay oo aan isla garanay hay-addii annaga inuu maamulka oo dhan oo bannaanka ka ahaado shirkan usan ka qayb qaadanin yacnii maamulka haddii uu joogo waxaa isleeyahay waxyaabo badan oo in laga hadlo la rabaan laga hadlaynin qof inuu hadlo rabaan hadli karayn waa iska imaan kartaa waxaan qaadanay in maamulka uu bannaanka ka istaaga shirka ay ka wada shaqeeyaan hay-addii waday iyo bulshada reer balcad inay wada wadaan iyo wada daadihiyaan waxaan soo dhoweyneynaa marka in seminaarkan aan ognahay hay-adaha inay balcad ka qabaan faabiya aanan jirin dad hay-adaha hay-ado waxaa jiro aanan hadda aanan dhehaynin maanta maadaama seminaar aan ku jirno hay-ad aanan tilmaamaynin laakiin hay-aado u taaganaa jira inay yidhahdaan balcad xaalad amniya ka jirta ma la tegi karo deegaano badan oo hoos yimaada degmada balcad ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay colaadaha beelaha gaar ahaan kuwa u dhexeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aroor walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaaliyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com dowladda kenya ayaa waddo qorshe magdhow lagu siinayo beeraleyda dalkaasi ee saameyntu ay ku yeelatay saameyntu ay ku yeelatay musiibooyinka ka dhaca dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi noogu soo diray waryaheena yaasiin ciise wardheere qorshe cusub oo dowladda waddanka kenya ay ugu talagashay dadka beeralayda ee khasaaruhu soo gaaray markaa la eego dalagyada ay wax ku soo saarayeen in magdhow la siinayo iyadoo la sheegay ilaa iyo sagaal boqol oo ka mida dadka beera galeyda inay heli doonaan adduun gaaraya hal dhibic afar bilyan oo lacagta kenya laga bilaabo maalinta isniinta taasi oo horay uu uga hadlay wasiirka dhinaca waraabka iyo dhinaca markaasi maamul wanaagga dalka mister wamalwa oo sheegay in dhibaatooyinka inta ugu badani ay ku dhaceen gobolka waqooyiga rift valley oo beeraha ay mararna daadadku maasheeyaan marna abaaruhu ay saameeyaan dadka ka faa'iidaysanaya ayaa wasiirka maamul hoosaadka iyo waraabka dalka john wamalwa uu ku sheegay inay ku jiraan sagaal boqol oo ka mid a shaqaalaha dhinaca beeraha iyo kuwa markaasi sida gaarka ah midhaha usoo beera iyagoo ay ku jirto galeydu kun boqol iyo afar iyo konton ka mida dadkaasi ayaa la sheegayaa inay buuxiyeen shuruudihii laga rabay halka kun iyo boqol iyo afartan kale oo beeraleyda ka midana iyana laga sugayo inay si rasmiya usoo dhammaystiraan iyadoo laba boqol iyo lix iyo labaatan ka mida beeraleydaasina horey loo soo jeediyey sida baaritaanada ay samaysay hay-adda dambe baarista waddanka ee iyadu markaasi baaraysa musuq maasuqyo la sheegay qaabka magdhowga loo siiyo shaqaalaha beeraha iyo dalagyada si lagu kordhin lahaa ay xaqiijisay dadkaasi inaanay wax dembiya lahayn walow horey loo muujiyey inay jiraan hay-ado iyagu ka shaqeeya dhinaca dhiirigelinta dalagyada beeraha oo musuq maasuqa dhaqaalaha dadkaasi la siiyo beeraleyda ayaa la sheegayaa in la doonayo bisha oktoobar dalagyada soo go-haya inay aada usii kori doonaan gaar ahaan galeyda oo ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee qutul duruuriga waddanka waxaa kaloo wamaloa uu sheegay wasiirka maamulka hoose loo daadajiya iyo waraabka dalku inay ka faa'iidaysanayaan shan boqol iyo afar iyo toban kale oo iyana la siinayo laba milyan oo lacagta kenya islamarkaana midkiiba uu heli doono agab kale oo loogu talagalay xagga kordhinta dalagyada waxaa kaloo iyana ka mid ah saddex boqol iyo lix iyo afartan beeraleydaasi ka mid ah oo iyana goor dambe la xaqiijiyey in la siin doono mucaawinada ay u baahan yihiin sida uu sheegay wasiirka beeraha ee waddanka kenya mister mwangi oo isagu haatan xaqiijiyey toddobaadka soo socda inay ka mid noqon doonaan meelaha ugu muhiimsan ee sagaal boqol oo gobolka rift valley gaar ahaan eldoret nawaaxigeeda inay helayaan taasina waxay qayb ka tahay khasaaraha ay dowladdu dhudhumisay ee xaqiijisay dadka soo saara dalagyadu inay heli doonaan markaasi magdhowgii ay u baahnaayeen barnaamijkan oo muddo dheer la sugaya ee wasaaradda beeruhu waxay sheegtay inay tahay barnaamij wax looga qabanayo sidii horey loogu marin lahaa dhinaca isgaarsiinta waddooyinka soo gala dhulka beeraha iyo meelaha markaasi ay u dhoofinayaan iyadoo sonkortana la sheegay sicirkeedu inuu meelaha qaarkood uu hoos u dhacay kadib markii la xaqiijiyay dadka soo saara qasabka beeraha ee deegaanada gobolka rift valley iyo gobolada kale ku dhow dhow inay ka cabanayeen muddooyinkan dambe in sonkoro meelo kale laga keenay lagu weeciyo gobolkaasi oo isagu iskaga filan xagga dalagyada sonkorta sawardheere v o a nairobi
wax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaana si toosa aada u maqlaysaan idaacaddeenii subaxnimo oo idinkaga imaaneysa washington ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan dalka libiya ayaa sheegay in dalkaasi dhowaan ay ka dhici doonto afti loo qaadayo dastuurka iyo doorashooyinka madaxtinimada waddankaas xilli qeybaha kala gedisan ee waddankaasi ay muujinayaan inay diyaar u yihiin in la gaaro xal waara xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira ka soo diray
ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan dalka libiya khazan salaama ayaa sheegay doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi iyo aftida loo qaadayo dastuurka inay dhacayaan dhowaan waa haddii ay isku raacaan qaybaha siyaasadda ee waddankaasi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ayaa warfidyaanka u sheegay in doorashooyinka madaxtinimada iyo midda baarlamaaniga in ay dhici karaan keliya marka dadweynaha dalkaasi ay u codeeyaan dastuurka waddankaasi ergeyga qaramada midoobe ee dalkaasi ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay qabsoomidda iyo qaabka ay u dhacayaan aftida dastuurka iyo doorashooyinka waddankaasi inay ku xidhan tahay dadka reer libiya فإننا سنبحث جديا بإمكانية إجراء استفتاء على الدستور تجري بعدها الانتخابات النيابية والرئاسية khasaan salaama ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan dalka liibiya oo waraysi siiyey tv-ga aljaziira ayaa yidhi waxaan si dhab ah ugu shaqayn doonaa sidii suuragal ay u noqon lahayd aftida dastuurka kadibna ay dhacaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada laakiin arrimahaasi oo dhan waxa ay dhici karaan marka qaybaha siyaasadda dalkaasi ay isku raacaan qabsoomidda aftida dastuurka si dalkaasi ay uga dhacaan deganaansho siyaasadeed sidoo kale waxaa jira qaanuun ka hadlaya qabsoomidda aftida dastuurka sidaas darteed haddii qaanuunkaasi uusan diidaynin qabsoomidda aftida ayuu yidhi khasaan salaama waxaan filayaa in doorashooyinka ay dhacayaan xilliga loogu talagalay هو قانون إجراء استفتاء على الدستور في حال هذا القانون لم يتم الاعتراض عليه قضائيا dhinaca kale gudoomiyaha golaha madaxtooyada ee xukuumadda libiya vai siraaj ayaa sheegay doorashooyinka baarlamaaniga iyo madaxtinimada ee dalkaasi inay tahay midda keliya ee lagu gaari karo deganaansho ka dhacda waddankaasi warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska golahaasi ayaa lagu sheegay dadweynaha dalkaasi inay u dareeraan doorashooyinka inay tahay dhabaha keliya ee looga bixi karo xilliga kala guurka ee waddankaasi hadalkan ayaa yimid kadib markii shir ay yeesheen faa'is ziraaj iyo madaxa guddiga sare ee doorashooyinka dalkaasi al sayid cimaad saayix bayaanka ka soo baxay golaha xukuumadda la aqoonsan yahay ayaa lagu sheegay inay garab taagan yihiin dadaalada qaramada midoobey ay ku doonayso qabsoomidda aftida dastuurka iyo doorashooyinka kale ee lagu wado inay dhowaan ka dhacaan waddankaasi sidoo kale afhayeen u hadlay baarlamaanka dalka libiya ayaa soo jeediyey in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin deg deg ah oo lagu dooranayo madaxweyne ku-meel gaar ah oo ay u wada dhan yihiin shacabka dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda libiya moxamed siyaala fadhiga golaha qaramada midoobey dhowaan uu ka sheegay guddiga diblomaasiga ee qaramada midoobe ee dalkaasi in loo bedelo guddi siyaasi ah oo dalka libiya ka taageera dhinacyada amniga iyo siyaasadda dalka libiya ayaa la daalaadhacaya kala qaybsanaan weyn oo u dhexaysa qaybaha dalkaasi iyo qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray mucaamir al khadaafi sannadii labada kun iyo ko iyo tobankii baarlamaanka dalkaasi oo ay taageerayaan milatariga waddankaasi ayaa fadhigiisu yahay bariga dalkaasi halka xukuumadda beesha caalamka aqoonsan yahay ay fadhigeedu tahay caasimadda waddankaasi qaybaha siyaasadda ee dalka libiya oo kulan ku yeeshay magaalada baris bishii meeya ee sanadkani ayaa ku heshiiyey in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin iyo afti loo qaadayo dastuurka waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwanee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatana dhinacii ciyaaraha ayaan gelaynaa waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha igula sugan
mahadsanid sandheere kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray shalay kulamo badan oo xiiso badan horyaalada galgadisan ee dalalka yurub qaarkeed horyaalka dalka ingiriiska oo kale haddii aynu ku horreyno naadiga manchester united oo guul raadinaysa waayadan ayaa mar kale guuldaral duldhigay waxaana sida muuqata jirtay in khilaafaad uu ka dhexeeyo ciyaartooyda naadiga manchester united qaar ka tirsan iyo tababarahooda jose marino dhowaantan waxa uu mourinho uu ka qaaday tababarwaxa uu ka qaaday kabtan ku-xigeennimadii xulka naadiga manchester united ciyaaryahan paul bogba oo markaasina sida la sheegayo khilaafaad uu kala dhexeeyo isagiyo tababarihiisa mourinho ha yeeshee westham ayay la ciyaareen naadiga manchester united waxaana laga wudronaaday saddex gool iyo gool iyadoo weliba ciyaaryahan paul bogba inta lagu soo bilaabay ciyaarta lana bedelay qaybtii dambe iyadoo naadiga united lagu leeyahay laba gool ciyaaryahan philip anderson ayaa gool qurux badan daqiiqadii shanaad ka dhaliyey kooxda kubadda cagta manchester united waxaase markaasi naadiga united ay iska dhaliyeen gool kale oo lindlof uu ahaa mid uu isagu iska dhaliyey waxaa markaa kadib bedel kusoo galay ciyaaryahan marcus rashford oo naadigiisa goolka keliya ay dhalisay u dhaliyay daqiiqadii kooiy toddobaatanaad waxaase naadiga kubadda cagta ee manchester united goolkaasi uusan u noqonin mid ay naadigaasi wax badan u taraa markii ciyaarta iyadoo waxyar ay ka dhiman tahay goolkii saddexaad laga dhaliyo saddex gool gool naadiga united looga udronaaday arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga watford waxaana ay kaga badisay laba gool iyo waxba sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga everton ayaa saddex gool waxba dirtay naadiga fulham naadiga tottenham hotspur ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga harrisfield town waxaana ay kaga adkaatay laba gool iyo waxba harry kane ayaa labada gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur naadiga kubadda cagta manchester city ayaa waxaa iyadana ay guul ka gaartay naadiga brighton and hove albion kulan xiiso badan oo dhex maray waxaa labada gool u dhaliyay naadiga manchester city ciiryaanada raxiim starlin iyo sergio aguero daqiiqadii sagaalaabaatanaad iyo lixdan iyo shanaad u kala dhaliyay goolashaasi naadiga leicester city ayaa laba gool waxba dirtay newcastle united wolverhampton wondersna waxa ay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga southampton kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulanka chelsea f c iyo liverpool dhex marayay labadan kooxood waxay dhowaan dheelin coob crabwo kaabka ama e f l kaabka ee dalkaasi ingiriiska laga ciyaaro oo naadiga liverpool laga soo awdroonaaday laba gooli gool ayaa waxa ay labada kooxood haddana ahaayeen kuwo doonayay in midba midka kale uu guul ka gaaro ciidan hazard ayaa daqiiqadii shan iyo labaatanaad gool u dhaliyay naadigiisa chelsea kana dhiga ciyaarta gool iyo waxba ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay inta badan sidaas ayay ku dhoweyd ha yeeshee iyadoo daqiiqad oon keliya ay ka dhiman tahay sagaashanka daqiiqa ayaa ciyaaryahan daniel storage oo hore naadiga kubadda cagta chelsea ugu soo dheliyay sidoo kale u dheliyay goolka kooxda liverpool ay ku barbaraysay kaasoo ah gool aad qurux badan oo bannaankana laga soo togtay goolwadaha kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaartana ka dhigay gooli gool naadiga kubadda cagta ee liverpool guushaasi guuldaradaasi ka badbaaday waxa ay sidoo kale ay u noqotay mid markaasi ay ka badbaadiso in horyaalka naadiga manchester city keligeeda hogaamiso hadda labada kooxood ee city iyo liverpool ayaa waxa ay ku hogaaminayaan kulmadii ay dheeleen min sagaal iyo toban dhibcood naadiga chelsea ayaa toddobiyo toban dhibco iska leh tottenhamna shan iyo toban dhibcood ay iska leedahay kulan keliya ayaa maanta dhici doona horyaalkaasi naadiga cardiff city waxay la dheeli doontaa banley horyaalka dalka talyaaniga haddii aynu aadnana kulamada dhacay waxaa shalay sidoo kale kooxaha ay isku arkeen kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa guul muhiim ay ka gaartay naadiga kaleri laba gool waxba ay kaga udnaantay yuventusna waxa ay saddex gooli gool dirtay naadiga napoli saddexda gool yuventus waxaa u dhaliyay ciyaaryahanada banucci iyo mario manzukich manzukich ayaa labada gool ku furay banucina uu kusoo gebagabeeyey inkastoo yuventus markaasi goolka looga hormaray waxaa kulamada kale dhacay oo kulanka rome iyo lazio ahaa kulanka derbiga ee roma saddex gool iyo gool naadiga lazio ayaa afka ciidda loo diray horyaalka zizeriada dalka talyaaniga waxaa kulamadaasi marka laga gudbo horyaalka kulamada dhici doona maanta ka mida bolonia udinese kievo iyo trina fiorentina iyo atlanta fersonan genoa barma iyo emboli saas waliya milan ayaa dheeli doona waxaana yuventus ay tahay horyaalka mid iyadoo hogaaminaysa napoli ayaa ku xigta oo shan iyo toban dhibcood iska leh waxaana afar markaasi saddex iyo toban dhibcood iska leh saas wala oo saddexaad ku jirta afraadna inter ay ah saddex iyo toban dhibcood iska leh laliigaha dalka sbain waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiyada real madrid iyo barcelona ayaa mar kale ku guuldaraystay inay guulaystaan iyadoo la xasuusto in toddobaadkan ay labada kooxoodba guuldaro la kulmeen naadiga barcelona ayaa guuldarro ka badbaaday kadib markii adleedku bilbao ay gegadeeda ku martgelisay tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa fariisiyay ciiriyaan lionel messi oo markaasi binjiga geliyey isagoo soo socay ciyaartooy kale oo ay ka midka yihiin ciyaaryahanada suarez iyo cotinho iyo ciyaartooyda kale ee naadigaas ay ku duusho ciyaaryahan demarcos ayaa daqiiqadii koy afartanaad naadiga barcelona goolka ka dhaliyey waxaase daqiiqadii siddeetan iyo afraad naadiga kubadda cagta barcelona u berbereeyay ciyaaryahan muniir el axdaadi markaas uu bedel kusoo galay leonel messi ciyaartaana ninkaasi ahaa ninkii sababay goolkaasi in la dheliyo naadiga real madrid atletico madrid oo kulan dhelayna waxa ay kulankoodaasi ku dhammaatay eber eber gool la-aan eber iyo sevilla gool waxba gool iyo saddex gool aan dhalaada naadiga sevilla ayaa ku awoodnonaatay naadiga valenciana gool waxba waxay dirtay real sociedad kulmada maanta dhici doona horyaalka dalka spain waxaa ka mid ah oo kooxuhuna ay isku arki doonaan naadiga weska waxay dheli doonta corona vilreal iyo real valladolid leventio deportivo alaves ayaa dheli doona real batis iyo laganes ayaa dheli doona barcelona iyo real madrid ayaa min afar iyo toban dhibcood horyaalka kuwada hogaaminaya sevilla ayaa saddexaad ah saddex iyo toban dhibcood ay isu leedahay atletico madridna laba iyo toban dhibcood xubinta ciyaaraha waa nageyntaa
waaya aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oona la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkata dhegeysanaysan waa v o a washington gebagabadii idaacaddeennu ku sii soconnaa aan idiin soo gudbiyey mid ka mid a heesahan saaka idinku talagalnay
heesaasi aragsan waxaa si wada jira ugu wada luuqeynaya fanaaniinta cabdifatax yare oo aad codkiisa hadda maqlayseen iyo cismaan qays oo aan filayo in wakhtiga uusan inoo saamaxaynin qaybtiisa aad gaartaan iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa heestaas idaacaddeenii subaxnimo maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kooda iyo bar ka duurnimo intaan ka gaarayno dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabaadiino
say ahead.